galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
soon wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimcaha bisha juun waa laba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo sagaaliyotobanka mitirban hirarhka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaasha caalamka oo dhaleeceeyey go'aanka uu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump kaga baxay heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada warbixin gaara ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo markii ugu horraysay sheegtay inay korodhay dakhliga u soo xarooda waana mawduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii dadka shicibkaa guud ahaan ay arki lahaayeen in cashuurta la qaadayo haddii la qaado cashuur ay wax qabanayso haddii la qaadi waayana wax ka dhimayaan oo ay isku xidhan yihiin iskuulkii caafimaadkii jidkii lacagta kale ee la isticmaalana dee waa hawada oo e v c iyo waxbaa wax lagu kala yiib marka waxay u baahan tahay in dowladda soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda iyo dowladda cusub ay fokus garayso inay shirin soomaaligii lasoo daabacdo waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha islaamka bishii ilaahay uu doortay uu ka doortay labaiyo tobanka bilood bishii uu ka doortay weeye waa bishii ilaahay qur'aanka uu soo dejiyey waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iidaystaan fursaddan oo runtii qofku ilaahay soo haleeshiyey ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaanahu watacaala khayr ah waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro
qodobadaas ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaasha dunida iyo kooxaha deegaanka u ololeeya ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin go-aanka madaxweynaha maraykanka donald trump uu kaga baxayo heshiiskii taariikhiga ahaa ee loo yaqaan heshiiska cimilada ee baris taasoo la doonayo in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada adduunka hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo talyaaniga ayaa soo saaray qoraal wadajir ah taasoo ah mid aanay hore loo arag waxaanay qoraalkooda ku sheegeen inay ka xun yihiin go-aankaas john glad jagner madaxweynaha guddiga ee midooda yurub ayaa isagu waxa uu ku sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta midooda shaqaalaha jarmalka ee berlin inaysan maraykanku durbaba ka bixi karin heshiiskaas isagoo intaasi raaciyey in ka bixitaankiisa ay qaadanayso saddex ilaa iyo afar sano waxaana dhinaca kale jon shinjing oo ah fayinka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha isaguna maanta ka sheegay wadankaasi china in shiinuhu ay ka go-an tahay fulinta heshiiskaasi baris waxaana uu intaasi ku daray in ay dusha u ridanayaan mas-uuliyad in ay ka saaran tahay inay xakameeyaan oo ay taageeraan heshiiskaas
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa weydiistay maxkamadda u sarreysa ee dalkan inay dib u fiiriso xayiraadda uu saaray socotada ka imaanaysa lix waddan oo ay badi dadkooda muslim yihiin kuwaasoo kale ah soomaaliya iiraan libiya suudaan siiriya iyo yemen maamulka trump ayaa weydiistay maxkamadda sare ee maraykanka gelinkii dambe ee khamiistii shalay inay dib u eegis ku samayso sharci ahaanshiyaha amarkiisa madaxweyne ee ay ishortaageen maxkamadaha hoose afhayeenu hadashay wasaaradda cadaaladda oo layidhaahda sira sgura flores ayaa sheegtay in hay-addeedu siday hadalka u dhigtay ay kalsooni ku qabto in amarka madaxweyne trump uu ku saxan yahay awooddiisa sharciyadeed ee uu leeyahay in uu ilaaliyo ammaanka dalka oo uu ka difaaco bulshadeenna argagixisanimada iyadoo intaa ku dartay in madaxweynaha aanay waajib ku ahayn in uu u ogolaado dalkan dadka ka imaanaya wadamo taakuleeya amaba hooy u ah argagixisanimada ilaa inta uu ka go-aansanayo in ay si hagaagsan qiimeyn amaba baaritaan loogu samayn karo inaanay halis u keenaynin dalkan maraykanka
saraakiil militari oo maraykanah ayaa sheegay in ciidamada dimuqraadiyiinta syriya ee s d f loo soo gaabiyo ee uu maraykanku taageerayo in ay ku sii siqeen ilaa iyo saddex kilomitir xarunta kooxda isis ee syriya waxaana dagaal ku aadan gacan ku-haynta magaalada raqa ee kooxdaas isis la doonaya in looga farmaruujiyo la filaya inuu bilowdo maalmaha soo socda isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada baqhdaad ee xarunta waddanka ciraaq ayaa afhayeenka isbahaysiga howlgalka ka dhanka ee isis colonel ryan dillon waxa uu sheegay in jabhadda s d f ee syria ee uu maraykanku taageero ay isku urursadeen hareeraha magaalada raqa kadib markii dhul gaaraya ilaa iyo saddex boqol iyo konton kilomitr ay ka qabsadeen isis toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamadan ayaa hadda u jira saddex kilomitr raqa dhinaca waqooyi iyo dhinaca bari sidoo kale dhinaca galbeedka waxay magaalada u jiraan ilaa iyo toban kilomitr sida uu sheegay cornel dillon
mas-uuliyiinta dalka filibiin ayaa sheegaya in nin hubaysan uu rasaas ooda uga qaaday goob khimaarka lagu cayaaro oo ku taalla caasimadda manila oo uu gubay miisaskii khimaarka ee yaalay goobo ay dadku tubnaayeen taasoo dhalisay qiiq argagax abuuray waxaana ku dhintay ugu yaraan lix iyo soddon qof ninka hubaysan ayaa boorso kuwa dhabarka lagu qaato ah ka buuxsaday xaashiyaha khimaarka lagu cayaarayay ka hor intii uusan ka cararin goobta laakiin meydkiisa ayaa laga helay hotel aan sidaasi uga fogeyn goobta khimaarka aroornimadan jimcaha ah iyadoo ay u eg tahay in uu isdilay kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ahaatee mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goor hore waxa ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dhacdadu ay ahayd mid boob la xiriirta qofka lagu tuhmayo inuu weerarkan geystay oo ku hadlayay luuqadda ingiriiska ayaa goobta ka qaatay boqol saddex iyo toban milyan oo beeso oo ah lacagta dalkaasi oo u dhiganta laba boqol lix iyo labaatan kun oo dollar
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o w markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna galabnimo aan idinkugu hayno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu ka baxay heshiiskii caalamiga ee bariis ee isbeddelka cimilada ee sanadkii labakunyoshantobankii ay saxiixeen dalaal ku dhow laba boqol oo maraykanka hormuud ka ahaa trump waxauu heshiiskaasi ku tilmaamay mid aan xaq ahayn oo aanay maraykanku dani ugu jirin waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya heshiiskaasi baariis iyo kabixidda maraykanka
master trump ayaa sheegay in heshiiska baariis uu ahaa mid curyaaminaya dhaqaalaha maraykanka taasina ay tahay sababta ugu weyn ee uu u goostay maamulkiisa inuu ka baxo heshiiska waxa uu sheegay inuu dib wadaxaajood uga galayo heshiiska ama mid cusub oo dani maraykanka ugu jirto uu galayo waxa uu yidhi waannu ka baxaynaa laakiin waxaannu bilaabaynaa inaan dib u wadaxaajood uga galno si aan u eegno inaan heli karno heshiis xaqa haddii aan heli karno waa wax weyn haddii aan gaari weynana waxba inoo dhimi mayso madaxweyne ahaan ayuu yidhi ma jirto wax aan ka horumarinayo danaha iyo baraaraha muwaadiniinta maraykanka madaxweyne trump ayaa khudbaddii uu kaga dhawaaqay ka bixista maraykanka ee heshiiskan oo uu ka jeediyey aqalka cad waxa uu u muuqday mid la hadlayey taageerayaashiisii isaga soo doortay isagoo adeegsanaya hadallo uu ku beer laxawsanayey qolyaha waddaniyiinta ah cabdulkhafaar cabdi wardheere waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka wuxuu leeyahay heshiiskani wuxuu xakamaynayaa dad kale danahooda marka waxay taasi naga hor istaagaysaa inaan horu marino warshadahayagii iyo shidaalkan la soo baxaynay iyo waxyaabihii aan shaqooyinka ku abuuri lahayn iyo kaabayaashii dhaqaalaho aan dhisi lahayn waxyaabahaasoo dhan wuxuu ku salaynayaa in haba yaraatee aanay u daba fadhiisan doonin boqol iyo sagaashan dal marka waxaad moodaa waa dood uu uu markii hore ku ballan qaaday ololihiisii markuu ku jiray ololihii uu u tartamayay madaxtinimada inuu dadkaas minoritiga ah runtii oo aan ahayn dadka maraykanka ah badankiisu ma ogola waxaan mana ogola in heshiiskan laga baxo marka waxaad moodaa inuu dadkaas ku qancinayo siyaasad ahaan argumentigiisa ama doodiisu wax cilmi ku salaysan ma aha markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah ee maraykanka iyo dalalka dunida ula lahaa sida yurub oo kale hadda waatuu madaxweynaha safar buu kasoo laabtay carabtuu tegey wuxuu tegey yurub buu tegey marka markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah dhaawac intee leeg ay u geysan kartaa ka bixidda heshiisyada noocana runtii wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dalka maraykanku wuxuu ahaa dalkii markii horeba ogaaday oo yidhi war abaarahan dhacaya iyo barafkan dhalaalaya iyo adduunkan kululaanaya iyo waxyaabahan wasakhaynta ah oo environmentiga ama deegaanka cimilada ku dhacaya waxaasoo dhan dalkii actually ama markii horeba ka hormuudka ka ahaa buu ahaa marka mar dambe weeye marka ay europeanka iyo shiinaha iyo aada laysu soo jujuubay oo si fiican looga soo dooday marka wax weyn bay waxay u geysanaysaa xiriirkii maraykanku uu lalahaa dalalkaas oo oo dhanka yacni horumarinta caalamiga oo markii la yidhaahdo dejinta adduunka in la dejiyo oo laga ilaaliyo maaragtay global warmingka waxaan loo loo yaqaan oo dhan cimilada sii kullaanaysa cimilada sii kullaanaysa iyo waxyaabahan kale oo oo la leeyahay maaragtay in dhulka la qodo oo ama fossil fuelka waxa loo yaqaano cimilada wax u geysanayo o dhan marka waxaa abuurmaya jantaar rogan in adduunkii oo dhami uu wax wax kasta oo uu warshado iyo aan wax xaddada aanay jirin awalna maraykanku ahaa dadkii hoggaanka ka ahaayo horfadhiyay marka wax badan bay u geysanaysaa siyaasadda maraykanka runtii sababtoo dalal badan baa ka tashanaya isbeddelka cimilada ama cimilada sii kullaanaysa ee dunida waxa global warming loo yaqaano waxaa loola jeedaa waxyeelada ay dunidu u geystaan gaaska sunta ah iyo qiiqa ay warshadaha ku sii daayaan hawada faarax maxamuud maxamed isna waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay cilmiga deegaanka kuna nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka wadamada gaar ahaan hore u maray oo haddana jeinaya indiya ay ku biireen gaaskaas ayaa waxay gashaa hawada kadibna waxay dhulka ku soo celisaa amaba waxay samaysaa waxaynu u naqaano pollutionka amaba waxay qaribtaa de hawada dhulkiibaa kululaanaya hadda dhulkeenoo kale waxa weeyaan sida uu hadda u kulul yahay amaba roobku ugu yaryahay ma ahaan jirin waxaana loo sababeynaya waxyaalo badan oo kulaylkaas keenaya inay ka mid tahay waxaa saxiixay heshiiska baariis sannaddii labada kun shan iyo tobankii dalal ku dhow laba boqol oo waddan waxaa ka maqan oo keliya dalalka siiriya nigaragwa iyo maraykanka oo hadda sheegay inuu ka baxayo trump ayaa ku tilmaamay heshiiska mid ay danaynayaan dalal shisheeye oo doonaya in dhaqaalaha maraykanka ay ka faa'iidaystaan waxa uu yidhi xaqiiqda ah in heshiiska baariis uu curyaaminayo maraykanka isagoo dhinaca kale awood siinaya isla dalalka wasaqda ugu badan hawada ku sii daaya dunida waxaan shaki ku jirin buu yidhi in kuwa u ololeeya danaha shisheeye ay doonayaan in dalkeenna uu gacmaha uga xirnaado oo uu madaxa u fooraariyo heshiiskan si waddamadooda ay dhaqaalaha maraykanka uga faa'iidaystaan taasi ma dhacayso buu yidhi inta aan madaxweynaha ahay haddaba siday suuragal ku tahay in heshiiskaasi caalamiga ah sida kan baariis oo kale dib wadaxaajood looga galo waa kan faarax mar kale cid danba uu kala heshiin karo ma jiro waddan kasta waxaa la yidhi haddaad rabto inaad ka baxdo heshiiskan oo aanu ku anfici waayo nofembar sanadka labada kun iyo labaatanka ayaa la yidhi ayaad samayn kartaan waktigaa wixii ka dambeeyo maalinta laga bilaabo isagu waktigiibuu ka hor dhacay nofembarna waxa weeye waktiga uu rabo inuu doorashada dib u galo haddii uu dee intaasii joogaba burbur ku yimaada heshiiska wax kaqabashada cimilada sii kullaanaysa ee dunida iyo isbeddelka cimilada ayaa saamaynta ugu weyn ku yeelan karaa dalalka fuqarada ah ee afrika ee aan lahayn awood ay kaga hortagaan musiibooyinka dabiiciga ah oo sannadahan dambe qaarkood la xiriirinayo isbeddelka cimilada faarax maxamed mar kale haynooga warramo tan ah runtii cimilada tan ee afrikaanka oo dhani wada saxeexeen run ahaantii badankoodu way dhibaato way ku haysaa ama soomaaliya oo kale hadda wadamadii saxeexa bay ka mid tahay laakiin run ahaantii u malayn maayo maadaama inagu ama wadamada africa gaar ahaan aanay ahayn warshado waaweyn lahayn oo dhibaatooyinka kan cimilada wax u geysanaya aanay ahayn heshiisyada wadamadan waaweyn haddii ay yarayn lahaayeen waxyaalaha kan ay samaynayaan cimilada ku saabsan ama baashan la yidhahdo green house gaasiska wuxuun bay tari lahayd tallaabada trump uu qaaday ayaa madax kala duwan oo dunida ah ay uga jawaabeen si caro leh madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo ahaa madaxweynihii saxiixay heshiiskii baariis ayaa durbadiiba cambaariyey tallaabada uu qaaday trump qoraal uu soo saaray ayuu barack obama ku yidhi xitaa haddii hoggaanka maraykanka uu ka maqan yahay heshiiskan oo uu ku biiro dalal aan badnayn oo iska diiday waxaan ku kalsoonahay buu yidhi in gobolladeenna magaalooyinkeenna iyo ganacsatadeenna ay kordhiyaan oo ay door hoggaaneed ka qaadan doonaan si loo difaaco jiilka mustaqbalka ee aan koon qura ku wada noolaanayno xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in dagaalka ay dunidu kula jirto cimilada sii kullaanaysa inuu sii socon doono xitaa haddii maraykanku uu ka baxo dhinaca kale hogaamiyaasha shiinaha iyo midooda yurub ayaa tallaabada trump ku tilmaamay mid loo qaaday dhinac qaldan waxayna ka digeen inay adkaynayso dadaalka loogu jiro in la yareeyo xawliga ay ku socoto cimilada dunida ee sii kulaanaysa ama isbedelaysa
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrafoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad haatana kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno toddobaadkan kobaca dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in laga sameeyey dakhligii canshuuraha ee dekedda magaalada muqdisho iyo deymaha laga daayo dowladda federaalk ee soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii soomaaliya ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa guud ahaanba dalka soomaaliya ka hanan qaaday shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay iyo hay-ado ku shuqul leh ilaha dhaqaalaha ee dalka ee dhinacyada ganacsiga si gaara shirkadaha isgaarsiinta kuwa xawilaadaha iyo ganacsiga ku shaqada leh kaabiyada yaryar ee muhiimka u ah horumarka dhinaca dhaqaalaha ee waddanka kuwaasi oo ay ahayd inay dowladda gacanta ku hayso hase yeeshee burburkii aawadeed ay uga faa'iidaysteen ganacsato fara badan in ay wax soo saar ku yeeshaan taasi waxa ay keentay sida ay leeyihiin xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya in guddiyada dhaqaalaha ee dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada ilaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aysan wax badan dowladda u faragelin karin maadaama si gaara shirkadaha qaarkood loo leeyahay toddobaadkaanse wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu sheegay in laba jibaar ay korortay dakhligii dowladda ka soo gelayay canshuuraadka dekedda magaalada muqdisho halkii ay awal ahayd boqol iyo konton kun oo dollar maalinkiina ee haatan marayso saddex boqoloo kun oo dollar wuxuu intaasi ku daray in dhinaca kale kororkaasi dhaqaalaha ay abuurtay in la siiyo mushaaraadkii shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qof walba mushaaradiisa inuu qaatay baa mushaaro weyn ya qof walba mushaaradiisa inuu qaatay mushaaro weyna ciidamada mushaaradooda in la siiyay mushaaro weyna ciidamada cuntadoodii in la siiyey baa mushaaro weyna shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa mushaaro weyna waxaa mushaaro weyna waxyaalaha running coska la yidhaahdo oo af ingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaha soo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printarka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olofun inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo laba iyo saddex qof ama afar qof dad yar oo koobanoo iyagana aanay lacag la-aan ahayn ayaa ayaa weli qaadan inay qaataanna waa lagu tala jiraayo markay shuruudaha soo buuxiyaan way qaadan doonaan dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa boqol iyo konton kun maalintii boqol iyo konton marmar bay gaari jirtay laba boqol isku celcelis waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo dad kale yar kaleba bedelo qalabka wax laga yidhaahdo qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabigaa taasi waxay markaa keentay inaynu dhaqaalihii dekeda ka soo baxay kordho maamun cashuuraha un dadka laga qaada unbay tahay iyaguna way ku mahadsan yihin inuu kordho imaka waxaa ka soo baxa maalmahan waxaa ka soo baxayay tobankii maalmood u dhameysay mid walba saddex boqoloo kun iyo in ka badan baa ka soo baxaysa marka boqol kun oo zaa'ida maalintii haddaba waxaa ku soo dhici kara qof kastooo dhegaysto codkaasi waxa keeni kara in dhaqaale intaasi la eg horay uusan uga muuqanin meesha iyo halkii ay aadi jirtay waxa aan weydiiyey brofesor xuseen warsame oo bartay dhaqaalaha iyo canshuuraadka jaamacadda kalgari ee dalka kanadana wax ka dhigo sida loo fasiran karo dhaqaalahaasi uu sheegay wasiirka in horay aysan ugu soo dhici jirin sanduuqa dowladda runtii lama aanan yaabin si guud marka loo eego inay korodhay intay ku korodhay baan la yaabaa tirada badana oo wuxuu yidhi markii hore hadday ugu badato laba boqol bay gaari jirtay boqol iyo konton inta badan ahaan jirtay iminkana saddex boqol ee wax ka badan bay noqotaa micnihii waxa weeyaan bishii dee afar afar milyan iyo bar baa soo geli jiray iminka sagaal milyan halaa ka noqotaa marka dabcan dee intaasa horta laga filaya haddii la kaaunkooga oo ma garanaysaa dee bayley hadduu ballan qaado intaayna keenayaan dee intaas horta laga rabaa had iyo jeer laakiin waxyaalaha ay sameeyeen waa waxyaalihii aan aan iminka ka hadlaya bay sameeyeen qaar ka mid ah oo ah kow dowladda waxay ku bilowday inay yidhaahdeen marka u horeeya waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa oo waxaan keenaynaa ammaano marka markaad ka hadasho laftigeeda wixii waxay keenaysaa in dadkuna ay ka baqaan ile waxaan waa xaaraana way og yihiin ay la baxsanayeene inay laftigoogosa waa waa mid weeyaan ta labaad dadkiibay shaqaalihii meesha ka shaqaynaya baa lacagtoodii mishaarka ugu la siiyey waata ugu muhiimsan saaraay oo haddii qofka meesha ka shaqaynaya uu gaajaysan yahay dee kii kaleu odhanaya war wax yari sii iskaba aan kaaba dhaafa waxabe marka inta badan qofkii cashuursa laga qaadaya wixii qaadanaya laakiin qofkii miskiinka ahaa ee shaqada hayay in yar baa loo tuuraya taana waxoogaa weeyaan marka labada arrimood bay qabteen wacyigelin iyo dadkii meesha ka shaqaynayey oo mishaar la siiyey isla markaan la cabsi geliyey oo la yidhi haddaad waxa yeeli weydo waa khatar baa ku jirta waa garta marka siday muhiim ku tahay in la ilaaliyo ilaha dhaqaalaha ee dowladda gaar ahaan cashuur qaadista oo aan dhaqaale intaas la eg oo xaddi intaas la eg ah uusan laba dhexe dhexdood uga bixin oo kaba soo qaadba boqol iyo konton kun ilaa iyo saddex boqoloo kun waa laba jibaar lacagtaasi marka sidee ayaa lagu xaqiijin karaa in musuq maasuq uusan dhicin sax horta su-aal wanaagsan maa ka dhawaysa waxaan idhaahnaa qolooyinka markaan masalan dhegayno sida loo kontaroolo lacagta cad oo da waxaan waa cash weeyaan dhibaatadeeda leeto cid walba oo u colo cid walba way xadaa sidaa darteed waxaan idhaahnaa halka ugu muhiimsani waxa weeye what we call in af garisa lagu dhahdo separation of duties ama aan ku idhaahno in la kala saaro shaqooyinka oo micnihii ay tahay qofka waxaan qoraya ee wixii intuu ahaa qoraya iyo qofka haynaya lacagtii meesha ku qabanaya inayna isku mid ahayn hadday isku mid dee wax yar intuu qor u qaadan marka horta taas waa ta u horraysa marka waxay yidhaahdeen waan bayle khudbadiisa ka dhegaysanayey inuu yidhi marka horeba waxaan ku xukunnay inay dadku account soo furtaan dabeetana markaa isagoo accountka loo soo gooyey tuunkii loo soo gooyey intuu bixiyey loo soo gooyey ay ma garanaysa qofkii kale u ka qabto marka way kala duwan yihiin qabashadii lacagtii iyo buug buug buuggii ma garanaysaa ku qorayd baa kala duwan hadhow labadaasaa laysku xisaabin doonaa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gaarka ee dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha daqliga dhaqaalaha ee dekedaha iyo eeraboodiyada habacsanaan guud ayaa hanaanka cashuur qaadista iyo soo xaraynta daqliga iyo isticmaalka laftirkeedaba waxa baxaya ayaad moodaa in markii hore xoogaa dhinacaasi inay ka jireen marka hadda maadaama runtii wasaaradda maaliyaada daftar cusub iyo barnaamijkan laftirkeeda xukuumadda ee iyadana la dirirka maaragtay musuq maasaqa iyo sida maaragtay wax isdabamarinta iyada laftirkeeda wax badan dignino fara badan iyo iyo iyo iyo maaragtay soo jeedin fara badan ay samaysay xukuumadda intaba iyo had iyo jeer maaragtay hadalhayntooda oo u badan ama ha noqdo ama madaxweynuhu ama haddii ay noqoto xukuumadda oo ra-iisul wasaare khayre iyo maaragtay hay-adihii kale dowladda waxaad moodaa in hadda indhuhu maaragtay isla eegayaan maaragtay maxaa dalka horta marka inta yare soo gasho oo iyada ay la eg tahay xaggeysa ku baxdaa baarlamaanka laftirkiisa haddee kol hore wuxuu joojiyey inuu ansixiyo miisaaniyad sanadeedkii kadib markii uu codsaday baarlamaanka in horta la helo ay ka horeyso xisaab celin sanadihii aan soo dhaafnay oo aan haba yaraatay baarlamaanku aan la horkeenin oo sidii loo ansixiyey matalan miisaaniyadda laba kun shan iyo toban lix iyo tobankii ilaa iyo hadda maartay laga sugayo in wasaaradda maaliyadda ay keento si markaasi tii kale ee sanadkan loo ansixiyo marka taa laftirkeeda waxay keentay inay wasaaradda maaliyadda xili adag ka saarto waa gartay bal guddigiinaan maxay tahay hoosha aada qabataan adinka arrimaha ilahan dhaqaalaha aad ka qabataan maxay tahay annagoo guddiga hadda runtii aan maartay kaala hadlayo waa mid ka dekedaha airborada maaragtay gaadiidka iyo maaragtay waddooyinka intaba baarlamanka isaga hawshaasi ugu xilsaaran inuu xukuumadda iyo maaragtay hay-adaha kale ee howlahaasi dowladda maaragtay u khuseeya inuu kala xisaabtamo ama uu kormeer iyo dalgal ku sameeyo halka guddiga maaliyaddana isaga toos isagana inuu u abaaro ama waxa soo gelaya iyo sida ay maaragtay u baxayaan ama hanaanka maaragtay maamul maaliyadeed wasaaradda maaragtay isagana uu si toos ah maaragtay hawshaasi iyo kuwo kale dhinac kale iyagana hadba maaragtay adiga qaab maaragtay kolley marna si mas-uuliyad wadareed ama baarlamaan ahaan ugu wada gudano ama si guddi guddi maaragtay aan u abaarno ayaa aanu ka wada maaragtay koobanahay baarlamaan ahaan xildhibaan maxamed cumar dalxa wuxuu soo dhoweeyey dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo wax ka qabadka dabagalka dhinacyada musuq maasuqa haddana waxa uu sheegay in guddiyo badan oo ka jira baarlamaanka dhexdiisa aysan howlahooda ahayn kuwo ay u gudan karaan sidii la rabay ilaaha dhaqaalaha oo intiisa badan gacanta ugu jiro shirkado gaar loo leeyahay awgeed
zahra inkastoo hadda guddigan aniga marka aan runtii kaaga jawaabo su-aashaasi hadda aan nahay maaragtay isbedeladii guddiyada lagu sameeyey ee xubno ku cusub laakiin ugow marka ugu horeysaba ilaha dhaqaale ee wadanka ee maanta inta yaree xukuumaddu dakhliga uu ka soo galo xoogooda waxaa gacanta ku haya ama haddii dekada ay tahay masalan dowladan hadda walaalanahay turkiya oo shirkad albeer la yidhahdo iyada gacanta kuhaysa sidaas oo kale airportka weyne internationalka oo iyadana sidaas oo kale la siiyey ee iyadana ee maamusha kambaniyada oo aada og tahay inta ugu xooga badan maanta wadanka waxaa maarata gacanta ku haya dakhliga ama ha noqdaano kuwan xawaaladaha ama ha noqdaano kuwa isgaarsiinta ama ha noqdaano kuwa shirkadaha diyaaradaha ama kuwa korontada iyo nalka iyo biyaha iyo waxaas oo dhan tamarta wixii oo dhan waa wax ee gacanta ay ku wada hayaan shirkado madax banaan hadba qaabka marka dowladda ay ola macaamusho iyo iyaga laftirkooda sida ay dowladda iyaga ay daacad ugu noqdaan ayaa intaba iyo shaqaalaha marka ee howlwadeenada ee hawshaasi loo idmaday ayaa waxay yihiin waxa dowladdu markaas wixii soo xasila iyo wixii daacadnimo marka hanaanka loo maamulaya iyadana dowladdu ayadana maaragtay ilaa xukuumadda ama hogaanka ee qaranka sida ayagana ay marka ay u farafartayaan ayaa waxay hadba saameyn ku yeelanaysay wixii marka eewaddanka soo gala iyo sidii markaa xuquuqdii kale ee shaqaalaha ama ciidamadii qalabka sida iyo ama hay-adihii dowladda waxyaabihii markaa lagu socodsiin lahaa howlaha dowladda marka waxaa xataa hay-adaha ee marka ee dibadda ee naga caawiya dhaqaalaha ee ay kusoo shubaan bangiga ama maaragtay xisaabta maaragtay ee dowladda xataa laftirkooda waxay ahayd waxaan xoog badan laga haynin oo aan loosoo bandhigin oo baarlamaanka inta fara badan ka maqal ay ku ahayd ee qaabka loola xisaabtamo xataa ay adkaan jirtay laakiinse mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya qaarkood ayaa waxay u arkaan shirkadaha gaarka loo leeyahay in dhaqaale xooggan ay soo geliyaan dowladda taasi oo aan la inkiri karinna ay dowladda waxqabad u tahay canshuuraadka laga qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawilaadaha xildhibaan maxamed jaamac geelle oo horey u ahaa wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta haatan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee qaba in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dowladda wax badan ay soo geliyaan dhaqaale anugu waxaan qabaa inay wax soo gelinayaan sababtoo waa la canshuuraya waa in dadkani soomaaliyeed haddii cid walba ay canshuurta ay bixiso oo shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha hadda aada sheegaysa iyo baanaanka soomaaliyeedna isticmaalaan canshuurtii loogu talagalay percentagekeeda bixiyaan dee dowladda ay dhaqaale soo gelinayaan waana ganacsatada soomaaliyeed kuwaas waxay u baahan yihiin in la encourage gareeyo laakiin dalku waa inuu lacag yeesho shilin soomaaliya inuu helo rofeor xuseen warsame ayaa isna dhinaca kale sidan qaba
la iskuma hayo arrintaa uu ka hadlayo xildhibaanku inay wax ka jiraan oo waxaa jirtay cilmi baadhis yar ay sameeyeen qolo ma garanaysa isku tilmaantay international governance institute of somalia mar hore isku tilmaameen lakin magacyadooda aan sii sheegin laakiin marmar ma garanaysaa soo qalan oo meelaha ka akhriyay berigii laba kun iyo afar iyo tobankii meelahaas qoladaas cilmi baarayaashii waxa ay heleen oo yidhaahdeen waxyaalaha ugu daran ee musuq maasuqa ee sii xoojinaya soomaaliya waxaa ka mid a dadka shicibka ah private sectorka wixii la odhan jiray baa ka mid ah oo bay yidhaahdeen ay u fududahay inay qof wax u laabaan oy lacag yar u laabaan ay uga fududahay oo isku qanciina uga fiican tahay inay cashuurtii ay caadiga bixiyaan oo sharciga maraan oo sharciga maraan haa inay uga bixiyaan sababta taa u sii suuro gelisane waxa weeye dee ciqaab daba socotaan jirin oo haddii ciqaabi jiri lahayd oo ay ka biqi lahaayeen sharcigii inuu gacan leeyahay waxay maqaateen ee kii gacanta uu ku qaban lahaa laftigiiba wax u laabayaan waa garta laakiin shacabka laftirkooda waxyaabaha keenaya inay lacagtas bixiyaan waa in wax loo qabta ayay daneynayaan tii ayaga ay rabeen haddii siday rabeen ugu fuli weysay inay maraan sida u fudud sooma haboono mararka qaarkood kuma qasbays si fiican baad u samaysay waxa weeyaan haddii dadka shicibkaa guud ahaan ay arki lahaayeen in cashuurta la qaadayo haddii la qaado cashuur ay wax qabanayso haddii la qaadi waayena wax ka dhinmayaan oo ay isku xidhan yihiin iskuulkii caafimaadkii jidkii iyo lacag bixinta iyagaa markaa dadkan ceebayn lahaa laakiin walaal ta ugu muhiimsanay waxa weeye hadda arrinta runtii sii xumaynaysa waxa weye wax kale ma aha waxa weeyaan awooddii wax lagu qaadayey cashuurta ay dawladdu ku qaadaysay ma laha ciidankii turbatariyada la odhan jiray ma garanaysaa dhisnaa ee wuu burburay oo meel ka jiraan ma dadkii xisaabaadka cashuuraadka iyo waxa yaqaanay ma jiraan ammaan ma jiro qofku markuu isyidhahdaa cashuur soo qaad laftigiisuba u baqayaaba in la dilo marka ammaankii iyo waxa isku xidhan cashuur ururintii iyo accountabilityga sidaad sheegtay ee xisaabtankii iyo waxay isku xidhaan lacag bixinta waxaasoo dhan ba isku wadax soomaaliya oo aysa ka jirin horumarka habka aaladaha casriga ee kombyuutarada lagu ogaan karo dhaqaalaha cashuuraadka ee dowladda soo gala iyo kuwa ka baxa iyo sida loo maareeyey midna ayaa waxaa sahlan sida dadka qaarkood ay sheegayaan in musuq maasuqa uu noqdo qof walbaba iyo intii awooddiisa inuu wax musuq maasuqi karo haddana mushkiladda kale ee dhaqaalaha ee soomaaliya wakhtigan kobaceeda hortaagan ayaa dadka qaarkiis waxay u arkayaan lacagaha doolarka oo si weyn wax loogu kala iibsado suuqyada gaar ahaana marka ay noqoto khadadka taleefoonada oo u furan in lacagahaasi la ysaga kala xawiili karo laguna adeegan karo wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa uu qabaa in lacagta shilinka soomaaliga oo aanan si waafiya wax loogu kala iibsan suuqyada soomaaliya ay sal u tahay in dhaqaalaha uu gebi ka silleecayo dawladdu ilaa lacag iyada ay leedahay oo shilin soomaali ah oo maaragtay waddankan la doolaraas gareeyey doolarka laga dhigay lacagtiisii oo dhan laga bedelo waxay ila tahay inay saameyn fara badan ku yeelan doonto dhaqaalaha naftirkiisu shirkadahan iyo waxaan iyo kulli hadda aad sheegaysana waa sax dawladdu iyo shacabka soomaaliyeedba lacagtii soomaaligeed hadda lama isti lacagta kale ee la isticmaalana dee waa hawada oo e v c iyo waxbaa wax lagu kala iibi marka waxay u baahan tahay in dawladda soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda iyo dawladda cusub ay focus garayso inay shirin soomaaligii lasoo daabacdo oo lacagtu dadka ay taabtaan oo wax ku kala gartaan dowladda soomaaliya ee jirto wax ka yar afar bilood waxaa loo arkaa inay tallaabo muhiima qaaday haddii ay jiraan inay ku guulaysatay bixinta mushaaraadka ciidamada dowladda iyo shaqaalaha dowladda haddana sidaasoy tahay dadka wax ka faallooda waxay u arkaan in la dagaalanka musuq maasuqa ay ka dhabayso islamarkaasina la xisaabtan cad la helo in ay adag tahay maadaama dalka uu ku soo jiro burbur muddo aad u dheer hay-adaha dowladda qaarkoodna laga yaabo musuq maasuqa inay mas-uuliyiintu ku lug leeyihiin iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dhinaca kale habka maamul goboleedyada iyo federaalk oo ka hirgelay dhowaantan soomaaliya waxaa dekadaha iyo eeraboodyada ka jira magaalooyinka maamul goboleedyada ay maamul goboleedyadu sheegtaan inay yihiin kuwa dakhligooda ay u maamulayaan si gaara oo habka maamul goboleedku ay uga faa'iidaysanayaan ah taasi oo dhinaca kalena loo arko in ay wiiqi karto dhaqaalihii dowladda federaalka ee wasaaradaha federaalka ay kaga faa'iidaysan lahaayeen ilaha dhaqaalaha iyo khayraadka dalka si kastooy ahaatase wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in lacagihii deymaha ee wax ka badan shanta bilyan ee dollar ee lagu lahaa soomaaliya wakhtigan laga cafiye soomaaliya taasi oo ayana soo gelaysa waxyaabaha kale ee horumarka dhinaca dhaqaalaha ee ay dowladdan sheeganayso muddo aad u yar in ay ku gaartay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkana toddobaadkan waa naga inta waxaa inta aanan ka bixin barnaamijka aan u mahad celinaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya rofeor xuseen warsame oo jaamacadda kalgari ee dalka kanada wax ka dhiga kana dhiga maadada canshuuraadka iyo sidoo kale maxamed jaamac geelle oo isagu ah wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta haatanna ah mudana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
zaara cabdi axmed aad yaad bay u mahadsan tahay halkaad ka dhegaysanayseen barnaamijkaasi waa v o a dhegaystayaal qodobada kale aynu gudagalno ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu xilligani kaga horeeyo ururada boko xaraam iyo isis marka ay noqoto dadka ku dhinta gacanka hadalka iyo dagaalada ay wadaan kooxahaas warbixinta uu qoray wargeyska news week ayaa lagu sheegay in sanadkii hore gacanta al-shabaab ay ku baxeen oo ay ku dhinteen afar kun laba boqol kow iyo siddeetan qof halka gacanta boko xaraamna ay ku dhinteen saddex kun afar boqol sagaal iyo sagaashan qof ururka ison waxaa la sheegay inay dileen laba kun saddex boqol iyo konton haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrimahani ka wareysatay korneel cabdulaahi cali macow oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga iyo istiraatiijiyadda ka oo hadda ku sugan gobolka north carolina
samaynayaan hay-adahan meelaha iyo colaadaha ay maaragtay ka dhaco sida soomaaliya oo kaleeto ay muddo dheer ay ka taagneed researchaha ay sameeyaan badanaaba waxa ay noqotaa muxuu ahay mid ay xoge ay dad ay maaragtay markaa warkooda ay kalsooyiin ay kasoo aruuriyaan laakiinse waa run al-shabaab waxa waaye gumaad badan ayay maaragtay shacabka soomaaliyeed ay ugeysatay meel kastoo maaragtay gobolada soomaaliya o dhan ay ka samaysa ama qaraxyo ama dilal qorshaysan ha ku sameeyaano ama dad ay dilal xukun ay ku xukumeen iyaga ay dileen sababtoo ah waxa waa iyaga hal xukun ay qabaan xukunkaas waa dili waayo ama dhagaxa lagu dilo ama muxuu ahaaye si toosa maaragtay u gowracaan waa waxyaabaha dhaqamada noocaas ay sameeyaan laakiinse tiro ahaan gumaad xoogle ayay shacabka soomaaliyeed maaragtay ku hayaan waa wax iska cad oo maaragtay loo baahan yahay in shacabka ay ka bindiyaan oo ay meel uga soo wada jeestaan in qof gardarro kugu dilaayo maaragtay aad madaxaad u rogato maalin kasta maaragtay uu dhibaato uu kula soo aado oo arrin maaragtay loo qaateyna in ay maaragtay ay ka tiro badnaadaan maha boko haraam iyo argagixisada kaleeto caalamiga ah oo adduunyada maaragtay dhibaatada ku haysa ummadaha marka maxaa u suura geliya al-shabaab in ay number intaas la eg ay gaarto suuragalka horta waxa waaye qaraxyo ayay ka sameynayaan gobolada soomaaliya oo dhan balan ha noqoto ama baydhaba ha noqoto ama dagaalada toos tooska ay maaragtay boqol iyo bay iyo ka sameynayaan ama gado iyo haddii lagu daro ciidamadii amisoome meesha ay maaragtay gumaadka ay ugu geysteen gaadmada ay maaragtay ay ku laayeen ma laga yaabaa in al-shabaab keliya aanay kordhin laakiin ay dhici karta in boko xaraam laftirkeeda hoos u dhac uu ku yimid maadaama wada xaajoodyo badan ay dowladda kula jireen laakiin al-shabaab aanay wax wada xaajooda kula jirin dowladoo kale horta al-shabaab waxa waaye shaksiyaad badan oo iyaga muhiim u ahaa way way way kasoo baxsadeen oo hadda ugu dambe maxuahay baydhabo sarkaal weyn ayaa kasoo baxsaday oo oo weliba qayb weyn kaga jiro muxuu ahay qolay kuwaan jabhadaha ay dagaalamo bay jabhadaha ugu yeeraan ama joogta culus waxaana waaye wadaxaajoodka dowladda maxuaha way la wadaa waana lala wadayaa laakiin meelaha laleeya waxbay ku dileen kenya kamida weerarada ay dhinaca kenya ka geystaan kamida oo iyaga laftirkooda waayadan soo badanaya dagaalkan oo maaragtay kenya iyo soomaaliya ay ka wadaan shabaabka waxa waa number aad u fara badan oo maaragtay oo dadweynaha ama shacaba weliba shacabka ha u badnaadaan oo maaragtay ay gaadmada ay maaragtay ay ku dilayaan inay baaburro qaraxya ay dhigaan numberkaas horta aad ayuu u badan yahay number yar maaha laakiinse haddii isis loo fiiriyo oo ciraaq iyo muxuu ahay iyo syria muxuu ahay ka howlgalayso oo turkiga weerarayso oo meelo kamida yurub maaragtay qaraxyo ka samaynayso ma dhici karto inay al-shabaab ay ka bartaan kuwan ayaa maaragtay halaagooda oo aad ugu badan
korneel cabdulaahi cali macow oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayuu kaasi ahaa isagoo ku sugan gobolka north carolina waddankan maraykanka ayuuna khadka telefoonka ugu warramay falastiin axmed iimaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakaysan ee ramadaan oo maalmo ka hor bilaabatay haddaba muxuu yahay fadliga bisha ramadaan iyo faa'iidada soonka waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh cabdulaahi nuur abulfadli oo ah imaamka masjidka al sunna ee magaalada sembool ee gobolka minnesota bishan waa bil fadli badan ilaahina subxaanahu wa tacaala hibooyinka uu siinayo addoommadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu horeyn bay ka mid tahay bishan waa bil waajibku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan fadaail badan bay leedahay bisha fadaaisheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay uu ka doortay labaiyo tobanka bilood bishii uu ka doortay weye waa bisha ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iidaystaan fursaddan oo runtii qofku ilaahay soo haleeshiyey ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaanahu watacaala khayr ah waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro lagama hela bilaha kale waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishaan weeye marka fadaail fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan ilaahayna wuxuuba leeyahay subxaanahu watacaala xadiis xadiis alqudsi ah bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa waa loo labalaabaya maaragtay sabca mia adcaafan baa loo lalaabaya laakiin soonka ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzi bih soonka anaa iskale anana ka abaalmarinayo bimacnaa waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirka laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu la khaas noqday soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyey ee ramadaan maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi bisha ramadaan oo barakaysan barakadeeday wadataa dadka badankoosna wa cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis sidaa la yiri oo nebigeennu noo tilmaamay waa tii la yidhi cuntada maaragtay saddex meelood ha loo qaybiyo meel ha laga dhigo tan adag biyo iyo dabeel marka qofkii iska badbadiyo kulligeedba waxa waaye horta caafimaad darro bay keentaa marka waxaad u malaysaa inuu ilaahay noo jideeyey ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefiidka bini aadamka uu u nasto oo u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayey in markaasaytu maaragtay uu xoogaa nasniino u helo wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa marka waxa weeye wax ilaahay noogu nimceeyey ramadaanka waxaana rajaynaynaa maaragtay maaragtay in maaragtay maaragtay caafimaad badan laga helo ramadaanka caafimaad badan laga helo baan la hubaa dadka noo imaada qaar cuduradoodii horeeto ka sheeganayana waa jiraan qaar maaragtay xoogaa gaas baa igu kacay ku dhahaya waa jiraan waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii uu nabigeennaba noo tilmaamay timirta timir haddii la waayano biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka oo kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaaskale iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas anigu nina kulama taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitiska iyo in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inala fiican nin baa hadda kahor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhintay haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen wuxuu leey waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka uu cunaayo waa in ay balansid yihiin wax isu dheeli tiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa oo maaragtay wax isu dheela tiran la cunaa maaragtay brotiin leh oo maaragtay brotiin leh oo vitamiin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenayo colesteroolka qofka qaba soomaya colesteroolka wuu dhacaya laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo issoo hordhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabaddan isoo agdhigin oo waxaasayto uusan laqin hadduu waxaas laqo markaasayto uu afuray waxba uma tarayso yacni soonkii kama faa'iidayo wixii colesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaasayto uu ka faa'iideeyo ka faa'iidaysto colesteroolkiisi hoos buu aadaya waa la hubaa dhinac kale waxaa jira in tobanka maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiise qaba cibaadada hase haatee waxaa dhacdaa in maalmaha dambe ay yaraato xamaasaddaasi sida uu sharaxayo sheekh abulfadl waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala soddonka beri ama sagaal iyo labaatanka beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasadda hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo la hayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxaa mararka qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba mar ka dambeysa ay yeeladaalayaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha uu dhex dhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan kun bilood habeenka marka tobanka dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo uu helo laakiin haddii qofka ituu mataqaana waxa weeyaan marka hore soo ordo haddana uu caajiso waxaa laga yaabaa caajiskii inuu ku tago waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ah bishan inaysan fursaddan iska dayicin oo ay qofka go-aan iyo caziimo uu qaato bishan inuu ilaahay subxaanahu watacaala iyadoo mar walba la rabo qofka inuu ilaahay caabudo subxaanahu watacaala laakiin in bishan qofka go-aan iyo caziimo uu u qaato inuu ka faa'iidaysanayo marka taa marka waxay keenaysaa qofka inuu dadaalo dadkuna aysan maaragtay noqonin dad un bil caabudo iyo maalmaha hore ay noqdaan dadku dad ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala marka in badan dadka masaajidda way soo buuxinayaan marka hore laakiin waxaad arkaysaa in la dadaalayo la daalayo in marka arrintaa waxaa rabaa dadka muslimiinta ay ka gaashaataan muslimiinta ku nool dacallada dunida ayaa saacado kala duwan soomanaada waddamada qaar waxaa dhacda in ay dadku soomanaadaan wax ka badan koob iyo labaatan saacadood iyadoo mararka qaarna aanay cadceedu dhicin dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka fiinland haddaba maxamuud taliye abukar waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool waqooyiga fiinland isagoo dhowaan dalkaasi tegey lana kulmay jawi ka duwan kii uu uga bartay dalkii hooyo waxaana uu u waramayaa ibraahim xasan daanduray waddankan waa waddan yacni ramadaanka aniga horta waan ku cusbahay laakiin dad badan oo hadda ramadaankan ramadaano badan joogeen oo masaajid kula dukanay jimcadii khudbo qolaba si ay u afurtaa qola waxay ku xiran tahay mako oo yacni waxay la afuraan fidwo oo yacni kuley culamada islaamka ka fidwootay meeshaan joogta makay ku afuraan qolo badan oo soomaalida hadda aniga igula jirta kaman ku jira ee yacni waxaan ku afurna anaga waddanka finland gudihiisa weliba gobolka aan joogno qorxada wax yar bay naga maqnaato inta badan maalin waaye sida hadda aan ka dhedhansaday jawaabtaada waa cusub tahay waxaad ka timid soomaaliya oo maaragtay afurka jikada maalintii inta la galo lasii diyaari jiray burka iyo sambuuska iyo kabaabka iyo bijiyaha iyo oo intaad maaragtay iska soo warwareegto galabtii ma jirtay sheekadaas ma jirtaa meesha maya maya waxaas ma jiraan meeshan waxa waaye qoraxda yacni wax yar un bay dhacaysa oo telefoonkan ku duknaa mooyaane waaba iska iftiin marka waxaan soonnaa kow iyo labaatan saacadood iyo bar baan soonnaa hadda waktiga hadda lagu jiro laakiin waktiyada dambe oo adiga soonka markuu toban noo gaaro tobanka dhexe iyo waa intaas ka yar baaba haysan doonaa insha allah haddii ilaahay naf nagu gaarsiiyo laakiin hadda waxaan afurnaa yacni shan saac iyo bar waktiga finland oo inta anaga noo tahay hadda waxaana saxuuranaa salaad subax noo soo gelaysaa adiga kowda iyo barkaba waa saxuuranaa oo yacni salaada sideed saac oo habeenimo salaada waa noola addimaya hadda kuley toddoba saac konton iyo sideed daqiica oo noola addimaya salaada subax seed wax u cuntaan ma seexataan miya wax seexad la yidhaahdo ma jiraan salaadihiiba adoo fadhiyo afurka fadhiya salaadii maqribka afurka iyo cishaha iyo salaad subaxba aad halka saliyood ku afurka ku wada dukanaysaa xaaladahaas idinkoo ku jira ma jiraan dad jiraday oo dhakhtar ila geeyey walaalow intaan ka warqabo hadda ninka kaamki ula jirto weli ma arkin maadaama ro- soonkana oo bilow yahay oo soonka hadda koley weli bilow yahay ma arkin weli alxamdulilah intaan ka warqabo dadku way caafimaad qabaan alxamdulilah cuntada goorma karstaan marka adiga markii la gaaro afar saac oo ma arkin markii la gaaro qoraxda banaankeeba taala yani hadda oo yani aniga maalinayba noo tahay afar saac habeenimo markay tahay baa cuntada dabka la iska saartaa oo la karsadaa marka shan saac iyo barna waaba la afura waxbaa iska- uu iska diyaarsataa yani qofka wuxuu is- qof soomana wuxuu isaga afuray waa wax iska yar waktigiyaa iska kooban marka maadaama l- waxaad haystiin ay laba saac tahay seed wax ku cuntaan isu diyaarisaan u hurdaan taraawiix u dukataan wallaahi alxamdulilah waktigu oo iska kooban adiga waa laga faa'iidaystaa oo salaada maqrib haddii la dukado oo biyo yar la cabo iyo timir la cuno een, qofka wuxuu heli karana cuno cishahana isla markiiba uu soo gelayaa iyo barkii cishaha soo gelaya lix saac iyo bar cishaha soo gelaya cishahaas haddii la dukado qofkii ka gaarsiin kara taraawiix taraawiixsuu dukanaya salaad subaxuu dukanaa yacni kadibna wou ma arkin oo iska seexanaa qofkii u suurta gasho culimada ayaa tilmaamaya in dadka ku nool dhulka aanay qorraxdu dhicin ay la gudboon tahay inay la soomaan dalalka ugu dhow sida uu faahfaahinayo sheekh cabdulaahi nuur abulfadli imaamka masjidka sunna ee magaalada st paul waddanka ama waddamadan aan joogno runtii eh, waa sax waktiga waa dheer yahay si kastoo waktiga uu dheer yahay marba haddii eh, qoraxdu ay intay maaragtay qofka u dhacayso habeen uu gelayo waxaa waajib ku ah qofka eh, walow saacad ah allaha ka dhiga ama daqiiqada xataa allaha ka dhigay qofka inuu maaragtay soonka dhamaystirto oo waktigaa dheer qofka uu sabro ajir iyo kheyr fara badan buu ka helayaa dadka qoraxda u dhacdo waa sidaan tilmaamay soonka way dheere mataqaana dhamaystirayaan walow maaragtay daqiiqado koobanna qoraxda ha dhacdee marka qoraxda ay dhacdo unbay afurayaan ajir dheer fara badanna way ka helayaan dadka qoraxda ayba u dhicinba sida maaragtay waddamadan yurub iskandeefika ka- qayb ka mid ah ee dadka waxay samaynayaan sida culummadana u badan tahay runtii nusuustana ay tilmaamayso ee in ay la soomaan oo ay la afuraan dadka ugu dhow deegaan ahaan iyo magaalo ahaan oo qoraxda usoo mataqaana dhacdo ee, ee, oo habeen helo dad baa waxaa maaragtay runtii ay tilmaamaan oo ay sheegaan in sacuudiga lala soomo oo sacuudiga lala afuro arrinta arrin runtii aada oga fog weeye maaragtay ee, nusuusta marka sacuudiga lalama soomi karo lalama afuri karo oo dadka degan hadda norway oo kale dee sacuudiga isku maalmin iyo isku waqtana ma aha marka meesha ugu dhoway la afurayaan oo jazaakum allahu khayr
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad ayuu mahadsan yahay waxaad dhegaysanayseen barnaamijka amuuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington goordha waxaan idiin soo qaban doonaa mid ka mid a qasiidooyinka aan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan hase ahaatee jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha la fadhiyaan ka codsado bal inuuna xusuusiyo qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal mahadsanid caasho hogaamiyaasha dunida iyo kooxaha deegaanka u ololeeya ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin go-aanka madaxweynaha maraykanka donald trump uu kaga baxay heshiiskii taariikhiga ahaa ee loo yaqiin heshiiskii cimilada ee baris taasoo la doonayo in lagu xakameeyo isbedelada cimilada adduunka hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo talyaaniga ayaa soo saaray qoraal wadajira taasoo ka mid ah mid aan hore loo arag waxaana ay qaar qoraalkoodaasi ku sheegeen inay ka xun yihiin go-aankaasi donald trump uu gaaray john claud yongner madaxweynaha guddiga midooga ay- midooda yurub ayaa sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta midooda shaqaalaha jarmalka ee berliin inaysan maraykanka durbubo ka bixi karin heshiiskaas isagoo intaasi raaciyey in ka bixitaankaasi ay qaadan karto saddex ilaa iyo afar sano si ay uga baxaan shiinuhuna wuxuu sheegay in heshiiskaasi ay markaasi taageeri doonaan oo wax kasta dusha ay u ridan doonaan mas-uuliyadda ka saaran taabagelinta heshiiskaas saraakiil militari oo maraykan ayaa sheegay in ciidamada dimuqraadiyiinta syriya ee s d f loo soo gaabiyo maraykankuna uu taageero inay ku sii siqeen ilaa iyo saddex kilomitr xarunta kooxda isis ee magaaladaasi raqa iyadoo dagaal ku aadan in gacankuhaynta magaaladaasi raqa ee kooxda isis looga farmaruujiyana la filayo in dhowaan uu bilowdo isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada baqhdaad ee xarunta wadanka ciraaq ayaa afhayeenka isbaysiga howlgalkan ka dhankaahi isis cornel ryan dylan waxa uu sheegay in jabhadda s d f ee syria ee uu maraykanku taageero ay isku urursanayaan hareeraha magaalada raqa kadib markii dhul gaaraya ilaa iyo saddex boqol iyo konton kilomitr ay ka qabsadeen isis toddobaadkii lasoo dhaafay
aad baad u mahadsan tahay jamaal meel kastood joogtaan jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan waa labada bisha juun sanadka laba kun toddoba iyo tobanka waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha ama qasiidooyinka nabi ammaanka ee nagu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالن هايستا رسول كاسين مانتا صبولك يا عيد أباهان رسول كيتنا عصاري سرد يا مالن هايستا rasuulkaan siin mudnaanta saboolkiyo caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray
calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo kasaahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
qasiidadaasi nabi ammaanka waxay gunaanad wahayd idaacaddeenii galabnimo halkan si wada jir ay kula socodsiinayeen caasho ibraahim aadan anigoe jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro